habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeen arbacaha bisha maarj ee sanadka labada kun shan iyo labaatankuna waa labiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali dot com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan weerarkii ay shalay maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ay ku qaadeen hoteel ku yaala magaalada beledweyne weerarka inta hadda ku geeriyootay waa toddoba qof ay iskugu jiraan nabadoonno iyo saraakiil iyo askar ka mid ah askartii iyo odayaashii degnaay xaruntii ama gurigii loo weeraray sidoo kale kooxihii nafli caariga argagixisadu soo weeraray meesha waxay ahaayeen lix dhagarqabe afar ka mid ah way isqarxeen halka laba nin ay toogteen ciidamada kadib markii
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay duqa magaalada sitak ee gobolka washington ee dalkan maraykanka farxo weyn bay ii tahay laba arrimood bayna igu tahay annaga dadka soomaalida oo maraykanka waddankan waa joognaa stadis la sameeyaa waxaa la yidhi waddanka maraykanka waxaa ku dhaqan hal milyan oo qof oo soomaaliya dadkii yimid maahane dadkay sii dhaleen xataa kuway sii dhaleen oo ku dhaqan yihiin oo soomaaliya waddankan muddo dheer baanu soomaalidu ay degganiin marka inaannu ka soo muuqanno
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladda ukrain ayaa ogolaatay soo jeedin maraykanku uu soo bandhigay oo ah xabadjoojin deg deg ah oo soconaysa soddon maalmood taasoo la cusboonaysiin karo si loo yareeyo dagaalka kala dhexeeya ruushka heshiiskan ayaa lagu shaaciyey bayaan wadajir ah oo ay soo saareen mas-uuliyiin ka kala socda maraykanka iyo ukrain kadib wadahadallo socday in ka badan siddeed saacadood oo lagu qabtay magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga halkaasi oo lagu gorfeeyey xal u helidda dagaalka ukrain iyo ruushka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa salaasadii sheegay in uu filayo in uu toddobaadkan la hadlo madaxweynaha ruushka valadimir putin kadib markii ukrain ay aqbashay qorshaha maraykanka ee xabadjoojinta iyo wadaxaajoodyo dheeri ah oo ay la yeelato ruushka trump ayaa sidoo kale tilmaamay in madaxweynaha ukrain volodimir zelenski uu soo dhoweyn ka heli doono aqalka cad inkastoo hore oo u dhex maray muran kulul kii bishii februari wasiirka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio ayaa sheegay in go-aanka ukrain uu hadda u gudbin doono moscow wuxuuna xusay in go-aanku hadda yaallo dhinaca ruushka dhanka kale la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka mike wolts ayaa sheegay in uu la xidhiiri doono dhiggiisa ruushka si ay uga wada hadlaan arrintan bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraykanku uu dib u bilaabay iskaashiga sirdoonka iyo taageerada amniga ee ukrain ilowareedyo dhinaca ciidanka ayaa sheegay in maantoo arbaco ah in la dilay ugu yaraan lix iyo toban ka mid ah dabley maalintii shalay weerar ku qaaday tareen isku xidhayay magaalooyinka baakistan wararka ayaa intaasi ku daraya in in ka badan boqol qof oo rakaab ah la sii daayay ilaa aroornimadii saaka oo arbaca ahayd weli si madax bannaan looma xaqiijin xaddiga saxda ah ee khasaaraha dadka la sii daayay waxaa ka mid ah toddobiyo toban qof oo rakaab ah oo dhaawac ah kuwaasoo loo qaaday isbitaalka si loo daweeyo salaasadii shalay dabley hubaysan ayaa weerartay tareen ay saarnaayeen in ka badan afar boqol oo rakaab ah gudaha gobolka baluujistaan ee dalka baakistan iyagoo qaar ka mid a rakaabka afduubtay dableydan oo ka tirsan ururka jabhadda xoreynta baluujistan ayaa rasaas ku furay tareenka loo yaqaano jafar express oo ah mid ka mida tareenada caanka ah ee isku xidha magaalooyinka waaweyn ee dalka bakistan ee karaaji ilaa iyo bashaawar xilli uu ka soo baxay magaalada weyn ee kuweta kuna wajahnaa bashaawar kooxda goonigosadka ah ee jabhadda xoreynta baluujistan ayaa sheegatay inay qarxiyeen laamiga tareenka ka hor inta aanay weerarin tareenka iyagoo xusay in hadda ay gacanta ku hayaan sidaa ay warbaahinta maxalliga warisay dagaalyahanada weerarka qaaday ayaa ku hanjabay in ay dilayaan lahaystayaasha haddii aanay dowladda baakistan sii daynin maxaabiista siyaasadeed ee baluujistan muddo siddeed iyo afartan saacadood gudahood ah howlgallada samata bixinta ayaa weli socda dhanka kale sarkaal sare oo ka tirsan militariga baakistan ayaa xaqiijiyey in in ka badan boqol askari oo ka yimid magaalada kota ay saarnaayeen tareenka la afduubtay xuutiyiinta dalka yemen oo ay taageerto iiraan ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqay in ay dib u bilaabayaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta israa'iil kadib markii uu dhammaaday wakhtigii kama dambaysta ahaa ee u qabteen israa'iil si ay dib ugu fasaxdo gargaarka la geynayo ghaza bayaan ay soo saareen ayay xuutiyiintu ku dhawaaqeen in dib ay u bilaabeen mamnuucidda dhammaan maraakiibta israa'iil ee mari doona badda cas badda carabta iyo marinbiyoodka baabulmandab iyo gacanka cadmeed kadib markii israa'iil ay ku guuldaraysatay inay fuliso shuruuddii afar maalmood ahayd ee ay jabhaddu ku xirtay jimcihii taasoo ahayd in dib loo fasaxo gargaarka la hakiyey israa'iil ayaa toddobaad ka hor hakisay dhammaan gargaarkii la geyn lahaa khaza iyadoo ujeeddadu tahay cadaadis saarista xamaas si ay u sii dayso dadkii ay afduubatay intii lagu jiray weeraradii xamaas ay ku qaaday israa'iil toddobadii oktoobar sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii caalamka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabeelle ayaa ku guulaystay inay soo afjaraan rag ka tirsan kooxda al-shabaab oo weerar shalay ku qaaday hoteel ku yaala magaalada beledweyne kooxdaasi oo ilaa xalay saqdii dhexe ka dagaalamaysay gudaha hotel kaahira guud ahaan weerarkaasi waxaa ku dhintay saddex iyo toban qof oo lix ka mid a ay yihiin dableydii weerarka geysatay haddaba warbixin ku saabsan weerarkaasi waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane laamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa ku guulaystay inay soo afjaraan weerar koox ka tirsan al-shabaab ay ku qaaday shalay subaxnimadii hore dhismo ay deganayeen odayaal iyo saraakiil ciidamada dowladda ka tirsan kaasoo ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamin ah ayaa qaatay in lasoo afjaro siddeed iyo toban saacadood waxaana ku dhintay ilaa saddex iyo toban qof oo ay ku jiraan lix ka mid ah kooxdii weerar ka qaaday dadka kale ee goobta ku dhintay waxay isugu jiraan odayaal dhaqameed saraakiil ciidan iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda sida uu sheegay guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calasow weerarka inta hadda ku geeriyootay waa toddoba qof ay iskugu jiraan nabadoonno iyo saraakiil iyo askar ka mid ah askartii iyo odayaashii degnaay xaruntii ama gurigii loo weeraray sidoo kale kooxihii naflacariga argagixisadu soo weeraray meesha waxay ahaayeen lix dhagar qabe afar ka mid ah way isqarxeen halka laba nin ay toogteen ciidamada kadib markii ay toogteen dhammaan waxaa ku xirnaa waxyaabaha qarxo waa wada qarxeen waxaa alla mahadiisa ah in si nabad ah oo lagu soo gabgabeeyey weerarkii ciidamadii geesiyaasha qaranka aad ay umahadsan yihiin xaqiiqdii xalay ilaa maanta ilaa saaki waxay dadaal badan ku bixiyeen in xarunta ee ka dhacay weerarka in ay kasoo badbaadiyaan dad aad u fara badan saraakiil askar iyo dad shacab ah oo ku jira xarunta guriga odayaasha ay degnaayeen waxaan leeyahay waa maasantihiin sidoo kale waxaan bulshada magaalada beledweyne guud ahaan gobolka hiiraan ugu baaqayaa inay u midoobaan kooxahan dhibaatada ku haya shacabka soomaaliyeed iska celiyaan la dagaalamaan xaqiiqdii dagaalka lagula jiro ee kooxahan iyadoo ay tahay bil ramadaan in ay bulsho baawuur qaraxa iyo dad qaraxyo ku xiran yihiin ay usoo horkacaan waxay tusaale u tahay arraxan la-aanta iyo diin la-aanta ay nimankan kooxaha qabaarista leeyihiin waxaan leeyahay reer beledweyne u kaca iska dhiciya nimankan insha allah deegaanada weli ay ku harsiin gobolka hiiraan siiba galbeedka gobolka hiiraanna dhowaan insha allah waa laga saari doona waana mahadsan guddoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan calasow ayaa waxa uu sheegay in gurigan ay deganayeen odayaasha galbeedka gobolka hiiraan ka soo jeeda kuwaasi oo door weyn ka qaatay xoreynta dalka guri guri asalkiisa hore hotel u ahaa laakiin hadda waxaa degnay odayaal dhaqan iyo muddo ah odayaashaasoo dhaqan iyo saraakiil iyo askar odayaasha dhaqanka haddaan wax yar idinka faahfaahay waxay ahayn odayaashii dhaqanka galbeedka gobolka hiiraan oo in badan ka qayb qaatay dib xoreynta dalka sidoo kale odayaashii magaalada xaqiiqdii nabadeen iyo horumar ka samayso marka guri wuxuu ahaa saraakiil odayaal dhaqan ay degnayeen kooxda al-shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ka geysanayso gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kadib markii ciidamada dowladda iyo xoogaga deegaanka ee macwiisleyda ay bilaabeen howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaaladan washington d c waxaa ka dhacay shirka n l c oo ay ka soo qayb galayaan madaxda kongareska maraykanka iyo maayarada magaalooyinka maraykanka shirkan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa looga hadlaa caqabadaha haysta dowladaha hoose ee magaalooyinka maraykanka dadka haddaba ka qayb galaya waxaa ka mid a maxamed cigaal oo ah duqa degmada seatag ee gobolka washington ee galbeedka dalkan maraykanka maxamed oo naga soo booqday nagu soo booqday stuudiyaheena washington ayaa cashe ibraahim aadan waxa ay weydiisay waxa uu shirka uu ka qayb galay looga hadlay
waa dhowahay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan idinkala soo qayb galo interviewgan aniga horta waxaa la dhahaa maxamed cigaar saa u sheegtay meeyarka magaalada seatag washington baan ahay shirka n l c waxaa u dhacaa laba jeer sanadkiiba marka ugu horeyso oo badanaaba maaraj ilaa iyo abril ah waxaa lagu qabtaa washington d c waxaana loogu talagalay in ay dadka mas-uuliyiinta ah ee maamula degmooyinka iyo deegaanada kala duwan oo maraykanka waddankan saa ula socota waa waddan waddan federaalism ah inay waxa ay qabaan iyo waxay rabaan inay u gudbiyaan dadka matala dowladda federaalka ah marka xilliga labaadna waxaa la qabtaa badanaaba sebtembar ama octoobar ilaa iyo xataa sometimes november waxaa lagu qabtaa magaalo ka mida magaalooyinka kale hadda sanadkan sanadkii horeeyey sanadkii dhow hore waxaa lagu qabtay talahaasi sanadkii sii horeeyana waxaa lagu qabtay kaa dambe anagu marka wafdi baan u hogaaminayay saddex xildhibaan oo kale waxaa degmada iyada dhibta iyo dheefta iyaalaba dad baan u sheegnay senatarada iyo kongreska waa tahay marka waxaad ku hakataa bal degmada seatag ee admayrka ka tahay xaalkeeda noo dulmar magaalada seatag la yirahdo waa magaalo yar waa magaalo qurux badan waxay u dhaxaysaa magaalo yirahda tacoma iyo seattle dadku seattle bay dadka inta badan yaqaanaan waa magaalada aeroboorka ku yaala aeroboorka sideedaad ee ugu weyn waddankan maraykanka ah waa magaalo dad badan oo imo garanti ah oo dadka oo ka yimid asia africa yurub ay degan yihiin waxa weeye waa magaalo dadka oo muruqmaalka ah oo shaqaysta oo uberka iyo tagsiga iyo hoteelada ka shaqeeya wax noocaas ay degan yihiin dadka danyarka in a way runtii magaaladaas waa magaalo noocaasa magaalo waxa weeyaan runtii qani ah in a way markaad dhinaca kale u fiirisid waa tahay waxaan rabaa marka waxaan qiyaasayaa inaad tahay maayirkii ugu horeeyey ee soomaali ah ee jagadan qabta marka bal maxay kaaga dhigan tahay inaad tahay ninka noocaasa actually markii la yidhi mayer baa tahay dhowr saac baan isjeeggarayna waxaan runbaa arrintan inaan mayer ahay runtii farxad weyn bay ii tahay kaftankaa marka laga reebo farxad weyn bay ii tahay laba arrimood bayna igu tahay annagoo dadka soomaalida oo maraykanka waddankan waa joognaa stadis la sameeyaa waxaa la yidhi waddanka maraykanka waxaa ku dhaqan hal milyan oo qof oo soomaaliya dadkii yimid maahane dadkay sii dhaleen xataa kuway sii dhaleen oo ku dhaqan yihiin oo soomaaliya waddankan muddo dheer baanu soomaalidu ay deganayd marka inaanu ka soo muuqanno arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo iyo waxaa jira siyaasiyiinta waa laga hadlaa soomaalida waddankan runtii wax ka noqday laakiin waxaa jira dad soomaaliya oo meeqaan weyn ka gaaray businessyada waxaan anu aqaanaa oo la kulmay ganacsiga ha aan la kulmay dad kambaniyo waaweyn oo maraykanka ah c e o yaka ah ama c e o ku-xiga ah oo soomaali ah marka runtii wax wanaagsan oo horumara oo dadka soomaalida sameeyeen qof wuxuu sameeyey maaha waxa anigu sameeyey maahan wax aniga waxay ahayd wax dad badan oo soomaaliya oo ila shaqeeyey oo caawiyey oo wax taray oo ii duceeyey oo ii hiiliyey hawl adag oo ay runtii sameeyeen bay ahayd waa tahay waxaad ka warantaa marka jaaliyadda soomaalida waxay ka mid yihiin jaaliyado fara badan oo degmadaasi degan doorkooda intuu leegayahay
sibkoorka meeshaeeda magaaladayada mid ku dhow waxaa la yidhaahdaa waa eriyada dadka kala duwan ee maraykanka ugu badan ay ku nool yihiin magaaladayada luqadda koowaad waa amxaarig luqadda labaadna waa soomaali
waa sida loogu kala badan yahay dad ahaan marka iskuullada lagaa arkaan lagu xiya ayaga highland school district waxa la dhahan baanu ka mid nahay ayagaa kula sii taag magaciisigiisa waxaa keenay marka ingiliishku waa luqadda mar walba koowaad oo dee waa qof walbaa ku hadla laakiin marka hoos loo sii tago dadka ugu badan oo iskuulka aada amxaarig bay ku hadlaan dadka ku xigana soomaali bay ku hadlaan dadka kusii xiga baa waxay ku hadlaan spanish magaalada marka la isku daro spanishka indhayarta soomaalida etoobiyaanka siiriyiinka waxaan ahay fifty two percent konton iyo labo dadka degan magaalada dadka caddaanka ah afartan iyo sideed weeye ma fahant marka waxa weeyaan waa minority majority sidha waxay yidhaahdo dadka laga badan yahay baa u badan ina wey waa gartay waa ka waxaad ka warantaa marka soomaali ahaan iyo maadaama aad magaaladiina aad degmadii aad madax ka tahay caqabadaha haysta soomaalida maxay ka mid anagu dad badan oo Soomaaliya meel kala duwan Mareykanka degan magaalo walba iyo gobol walbana waxba gaar u ah annaga waxyaalahan fentanyl ka yiraahdo daraagiska dhib nagu maaha booliiska iyo public safety dhibnugu ma aha runtii boolis fiican baanu leenahay annagaana qorna annagaana xukunna actually waxyaalaha noogu badan u dhibtan haysata waa livelihoodkii wixii no- noloshii weeye gurigii baa qaali ah shaqadii meel walbay taallaa laakiin shaqooyinka dadka iyagu ay hayaan maahan shaqooyinka een, runtii lagu noolaan karo macnihii waxaa jira waa in aanu dadka soomaalida aan ka gudubno inaanu noolaano waa inaanu wax yeelano ma fahanta inaan guri yeelano inaan business yeelno dadka soomaalida waa dad aad u caqli badan macnihii qofka soomaaliga dadka kale meelay ku maraan konton sano lixdan sano bay waxay ku maraan toban sano macnihii isku xiraanshahooda hamigooda dadnimadooda kartidooda ma fahant marka noloshiiba annaga qaali ah nolosheeda marka een, job skills waxa la yiraahdo oo xirfadda oo kale waa iyo waxbarashada oo kale een qiimaha eh, dhaqaala sameynta iyo iyo horumarka dhaqaalaha oo kale waxaasaa saddexaas waxbaa dhib nugu ah nolosha unbaa dhib nugu ah
aad ayuu mahadsanyihin kaasi waxa uu ahaa maxamed cali cigaal oo ah duqa degmada seytec ee gobolka washington ee dalkan maraykanka cashe ibraahim aadan ayuu u warramayay halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka warshadaha ku horumaray ee ku bahoobay kooxda g7 laysku yidhaahdo ayaa lagu wadaa in ay dhowr maalmood wadahadallo ku yeeshaan magaalada quebek ee dalka canada kulamadooda waxaa ku jira shirar diiradda lagu saarayo taageerada ukraine oo muddo saddex sannadood ah uu ruushku weerar ku hayo warbixin arrintaasi ay ka qortay v o eda wariyaha v o eda nick jine ayaa waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray wadahadalladan ayaa waxa ay daba socdaan go-aan maraykanka uu ku doonayo inuu dib u bilaabo wadaagga sirdoonka iyo kaalmadii dhinaca ammaanka ee ukraine kadib markii mas-uuliyiin sare oo ka tirsan labada dal ay ku kulmeen magaalada judda ee dalka sacuudiga kadib ku dhowaad siddeed saacadood oo wadahadal ah ukraine waxa ay ku dhawaaqday talaadadii inay diyaar u tahay inay aqbasho soo jeedinta maraykanka ee xabajoojinta deg deg ah oo soddon maalmooda dagaalka ruushka iyadoo la sugayo ansixinta kremlinka ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf shuls ayaa waxa uu soo dhoweeyey soo jeedinta xabajoojinta soddonka maalmood ah isagoo ku sheegay barta ex maanta oo arbaca inay tahay tallaabo muhiima oo saxa oo loo qaaday dhanka nabadda ukraine waxaan garab taagannahay ukraine iyo maraykanka waxaana soo dhoweynaynaa soo jeedinta jadda hadda putin ayay ku xihan tahay ayuu yidhi shuls kremlinka wax faallaa kama bixin soo jeedinta xabajoojinta ah ee ka timid maraykanka iyo ukraine wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka waxay sheegtay oo keliya in wadaxaajoodyada saraakiisha maraykanka ay dhici karaan toddobaadkan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark rubio ayaa wariyaasha u sheegay goor dambe ee talaadadii in ukraine ay qaaday tallaabo la taaban karo oo ku aadan joojinta dagaalka hadda waxaan rajaynaynaa in dalabkan aan u gudbinno ruushka waxaana rajaynaynaa inay aqbalaan oo ay dhahaan haa nabad kubaddu hadda waxay taallaa barxaddooda ayuu yidhi rubio la taliyaha amniga qaranka mike wolts oo ku biiray uh, wafdiga uu hogaaminayo rubio ee jadda ayaa waxa uu sheegay inuu la hadli doono dhiggiisa ruushka maalmaha soo socda xogayaha guud ee nato mark rute ayaa la filayaa isna in khamiista uu booqasho ku yimaado aqalka cad dhammaan wadahadalladan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo geedi socodka nabadda madaxweynaha ukraine valadimir zelenski kama qayb gelin wadahadallada maraykanka iyo ukraine laakiin waxa uu sheegay intii lagu guli jiray khudbaddiisii habeenkii talaadada in qorshaha xabajoojintu uu ahaa soo jeedin wanaagsan waxay ku xidhan tahay maraykanka inuu qanciyo ruushka inuu sidaas oo kala sameeyo haddii ruushku oggolaado xabajoojinta si deg deg a ayay u dhaqangeli doontaa ayuu yidhi zelenski trump ayaa waxa uu ka dhawaajiyey xiisaha uu ku doonayo in kaalmada militari ee sii socota lagu xidho helitaanka alaabta ceyrin ee ukraine in ka badan afar iyo toban nuuc oo macdan ah ayaa loo arkaa inay muhiim u yihiin dhaqaalaha maraykanka iyo difaaca qaranka ukraine waxa ay leedahay kayd badan ee macdanta uranium lithium iyo titaniumka kadib wadahadaladii talaadadii bayaan wadajir ah ayaa waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ku heshigeen in lasoo gebagabeeyo sida ugu dhaqsiha badan heshiis dhammaystiran oo lagu hormarinayo khayraadka macdanta muhiimka ah ee ukrein si loo ballaariyo dhaqaalaha ukrein iyo damaanad qaadka muddo dheer ee barwaaqada iyo ammaanka ukrein
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo warbixintaasi inala socodsiinaya haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macallim isxaaq
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo dhallinyarada degmada cabudaaq ee gobolka galgaduud ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay wadeen dadaalla ay kaga qayb qaadanayaan sugidda amniga dib u dhiska garoonka kubadda cagta iyo saldhigga degmada cabudwaaq toddobaadkan barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebbe idmo martini iigu ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud faa'id ergo iyo agaasimaha amniga iyo maamulka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud oo asna ka mid a qaybaha dhallinyarada nasteex aadan cabdi aan ku hormaro guddoomiyaha dhallinyarada degmada cabudwaaq faa'id erge ayaa marka ugu horreysa ka warramaya kaalinta dhallinyarada degmada cabudwaaq bismillahi raxmaan raxiim duwaaxida waa mahadsan tahay adiga siyoodana waa salaamaya waana uga mahad celinaya fursaddan quruxda badan ee nasiiyeen dhallinyarada degmada cabudwaaq muddooyinka ugu dambeeyey howlaha ugu muhiimsan ee degmadan qabteen waxaa kow ka ah inay ka shaqeeyeen howlaha nabadgelyada oy ugu horreyso inay qabteen shirar looga hadlaayo amniga iyo isdhexgalka bulshada shirarkan waxay la xiriiraan sidii bulshada loogu baraarujin lahaa horumarka iyo nabadda si maanta aan haysano sidii loo adkayn lahaa shirarkan waxaa ka soo qaybgalay ilaamaha amniga maamulka degmada guurtida culummada ugaaska iyo dhammaan haldoorka haweenka haldoorka qaybihiisa kala duwana bulshada ujeedka shirkaa loo qabanayana wuxuu ahaa in bulshada lagu baraarujiyo adkaynta nabadgelyada iyo wada shaqaynta dhexdooda sidoo kale waxyaalihii ugu dambeeyey qabatay dhallinyaradu waxaa ka mid ahayd inay daabacday istiikaro qurux badan oo ay ku qoran yihiin waxyaalaha keeni kara amni darrada sida qoriga soolada qalabka wax dhibaateeyoo dhan iyo waxyaalaha maanka dooriya sida kamrada iyo daraagiska waxyaalahaasoo bulshada loogu wacyigelinayo laguna muujinayo inay waxyaalahan dadkana dhib ku yihiin deegaankana ay dhib ku yihiin lagu dh waxaan ku dhejinaynay goobaha kala duwan ee bulshadu iskugu timaado si aan milkiilayaasha ugu ugu wargelinno tusaale ahaan hal qof oo qori wato meheradaada soo fadhiista wuxuu kaa diri karaa boqolaal qof oo kale oo laga yaabo inay dhibsadaan qofkan qoriga wata ama qof ka ganacsanayo waxyaalaha daraagas in eryadaada yimaado in mulkiilayaasha goobaha bulshadu ay iskugu timaado iyo magaalada dhexdeeda iyo santarkeeda in laga wacyigeliyo oo tusaale ahaan qof hadduu yimaado qori wato u dhihi karo loomama baahna halkan qof qori wata dadka iskaga tag taasi waxay naga saaciday inay hoos u dhacdo dadkii qoryaha watay magaalada gudaheeda dadka inta badan qoryo ma qaataan waxaa jiray dadaallo kale oo dhallinyarada ay wadeen haddii ay noqon lahayd dhismihii garoonka kubadda cagta degmada cabudwaaq oo ay door ku lahaayeen saldhigga degmada cabudwaaq bal arrintaa kaalinta dhallinyaradu ay ka qaadatay cabdiwaad waa mahadsan tahay magaaladu waxaa hadda gabagaba maraya stadium qurux badan oo loo dhisay kaasoon uga mahad celinayno cid kastoo gacan ka geysatay waxa uu noo saamaxay stadiumkaas oo bahda sportiska waa ogtaha dhallinyaradu way qaybo badan tahay bahda sportiska oo kale aad buu garoonkaasi muhiim ugu ahaa maadaama naadiyo aada u kala duwan oo sere a iyo sere b ilaa sere c leh ay degmada ka ay joogaan dhallinyaro ah oo naadiya ay ka dhisan yihiin garoonkaas hadda heer fiican buu marayaa oo gabagaba ah horay buu u dhisnaa dayactir baa lagu sameeyey wuxuuna naga caawinayaa inuu kor u qaado isdhexgalkii bulshada qaybaheeda kala duwan lixda xaafadood oo degmada iyo a d biyada iyo xarumihii ku xirnaa taasoo caawinaysa in dhallinyaro badan iskugu timaado isdhex gasho waxayna dhallinyaradu ka qaadatay qayb weyn bay ka qaadatay maadaama cidda loo dhisayo mulkiilayaasha ay ayaga yihiin kuwooda isboortiskadeeda iyo kuwooda daawadaba ay yihiin aad bay uga qayb qaadatay sidoo kale steshinka degmada oo xarunta amniga ugu weyn oo degmada ah dhallinyaradu door muhiimay ka qaadatay dhismo aad u qurux badan baa hadda ka socda derbigii ugu horreeyo afartanka mitiraha waxaa dhisay oo bilaabay dhalinyarada degmada laba laba doorar iyo shan doorar iyo saddex doorar oo isku darsadeen bay ilaa afartan mitir oo derbiya dhiseen kadibna qaybihii bulshada oo kala dedisanaa ama booliska laftigiisa oo wax iska jaray ama wax iska aruuriye ha noqoto ama qaybaha kaleoo bulshada rayidka ha noqoto wax iska soo aruuriye ama ganacsatada iyo maamulka qoloba labaatan ku dar soddon ku dar qoloba waxbay ku badhay alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana mashruuc aada u qurux badan bayba heshay degmadu kaasoo u saamaxay in station caalami ah oo bulshada aada ugu adeegi kara loo dhisaayo guddoomiye dhinaca kale waxaa jiray colaado muddo ka taagnaa deegaano u dhexeeya degmooyinka xeraale iyo cabudwaaq taa oo saameyn ku yeelatay nolosha dad badan ka dhalinyaro ahaan arrintaasi nabad iyo wada noolaasho dadku ay ugu loogu soo dabaalo door ma ka qaadateen oo dhalinyarada degmada xeraale ma ka wada tashateen sidii nabadgelyada deegaanka looga shaqayn lahaa aad baa u mahadsan tahay arrintaas cidda ugu badan ee saameynta ku yeelatay colaadaa waa dhalinyarada maxaa yeelay waxaad og tahay waxaa diriraya oo labada dhinacba kasoo kala jeeda waa dhalinyaro maadaama ay saa tahay door muhiimaan ku yeelanay waxaanan aad u bogaadinaynaa dhalinyarada xeraale iyo huursho aad uga qayb qaatay nabadgelyada sida dhalinyarada caabud waa oo kale taasi waxa ay saamaxday in ad qolo walba markay ugu yaraato waad ogtaho shir baa jiray oo shirar guud oo meelo kala duwan ka dhacay baa jiray oo weliba ugu dambeeyey shirkii ka dhacay bangeelo oo face one iyo face two ahaa arrintaas waxay saamaxday intaa bangeelo la iskugu tegin oo beelihii kasoo kala jeeday xeraale iyo caabud waaq ee diriray intaysa isku imaan dhalinyarada xeraale iyo tacaabud waaqba waxay ka shaqeeyeen in qolo walba ay si gooniya beesha ay kasoo jeeda ama deegaanka ay ku abtirsato odayaasheeda ay la hadasho la fadhiisato tusaale ahaan dhalinyarada caawud waaq kale odayaashii deegaankan ku abtirsaday kulamo badan baa yeelanay shirar baan ka kala qayb galno oo ku wada fadhiisanay waxyaalaha ugu badan oon kala hadlaynan waxay in maanta nabadda ay soo dhoweeyaan ugu dambeyn aduu iisoo koobayaa dhalinyaradiina degmada ma jireen waxyaaba caqabado ah oo mararka qaar idinka hor yimid oo suurto gelin karay inaad howlaha baaxadda le aada haysaan ee idinka istaajiya way jiraan caqabado badan baa jira kuwo laga gudbana waa jiraan kuwo aan laga gudbinna way jiraan caqabadaha ugu badan oo inta badan dhalinyarada hor istaaga waxaa ka mid ah dhalinyarada laftigeeda oo tusaale ahaan ama degmadan ha noqoto ama deegaanada kaloon dariskana ha noqoto mararka qaar kulankoodu aad buu u adkaadaa in laysku yimaadaa maadaama dadkii colaadu ay jidho fasteex aadan cabdi agaasimaha amniga iyo maamulka degmada cabuudwaaq oo ka mid a dhallinyarada degmada cabuudwaaq ayaa asna sidoo kale ka hadlaya kaalinta dhallinyarada degmada iyo wada shaqaynta maamulka
saaxiibow dhalinyarada inta badan waayahan door fiican oo qurux badan ayay ka qaadanayeen arrimaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada intaba iyagoo mar walba sameeyey wacyigelin ballaaran oo bulshada dhexeeda ah iyo kulamo wacyigelin oo bulshada dhexeeda ah iyo kulamo kale waaweyn oo madalaayo ay ku qabanayeen bulshada goobaha bulshada isku yimaadaan oo ay kusoo bandhigayeen afkaartooda iyo talooyinkooda ku aadan nabadgelyada waxyaabaha sida gaarka ah ay horumarinta uga qayb qaateen muddooyinkii dambe haddii ay noqon lahayd dhisayaasha garoonka kubadda cagta degmada oo muddooyinkii dambe socday saldhigga oo la dhisayey kaalinta dhalinyarada ay kulahaayeen
haddii aan ku horumaro dhankan iyo saldhigga xaqiiqatan dhalinyarada waxay ahaayeen tiir koowaada marka u horeysay dhaqaajisay saldhigga degmada baahiyahoosa ka jawaabay dabcan muddo hadda sanad iyo dheeraa laga joogo ayay ahayd markay soo bilaabeen dhalinyar ahaan iyagoo isaqaan sameynaya contribution jeebkooda aruurinaya inay unitairka koowaad derbiga weyn ee saldhig ku meegaaraan ayay bilaabeen ilaa afartan mitir oo kaleeto ay isaqaan ay iskooda ugu dhiseen haddana ay qayb ka ahayeen sidoo kaleto inay mar walba hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta bulshada ay ku embawargarayaan ama ay dhahaan waxaa aada muhiim u tahay in saldhigeena laga qabto oo la dhiso marka waxaan dhihi karnaa talaa iyo fikir iyo muruq iyo maal had iyo jeer way la garab taagnaayeen laamaha amniga iyo dhamaan xarumaha danta guud ah kulamada qaybaha bulshada ay u qabanayeen waxyaabaha diiradda lagu saarayey maxaa qayb ka ahaa waxaa qayb ka ahayd shirweyne ay dhalinyarada iska usoo qabaqaadiyeen kaasoo ka dhacay hoyga dhaqanka waaska shirkaasoo ay kasoo qaybgaleen dad ka badan saddex boqol oo qof oo bulshada qaybeeda kala duwan ah haddii culimo ahaan lahayd haddii odayaasha dhaqanka ahaan lahaayeen diilaamaha amniga ahaan lahaayeen maamulkii degmada hooyooyinkii ururada dhalinyarada iyo qaybihii kala duwanaya bulshada ay isku yimaadeen kaasoo inta badan aada uga hadlahayeen in la xoojiyo door wax badan ay iyaguna ka qaadanayaan odayaashana ay ku dhiirigeliyaan bulshadana ay ku dhiirigeliyaan nabadgelyada sugideeda iyo xalinta khilaafaadka sidoo kaleto in dhawaala bulshada deegaanka waxay aada diyadda lagu saarayay in qofkii qarqabayo dembigiisa asaga ku ekaado oo lasoo qabto kadibna la waafajiyo xaqa oo qofkaas waxa weeye qisaas haddii ay qaataan eheladii dhibanaha ahaa ay qaataan in lagu soo dhaweeyo taasoo keentay in badan hadda shil ka dhacay magaalada in xooga saara kiiska ayaana la meel mariyo
arrinta amniga door muuqday dhalinyaradu ka qaadanayeen muddooyinkii dambe sidaad ka dhawaajisay kaalinta ay dhalinyaradu leeyihiin markay noqoto in falalka amni dari laga daba tago oo ay ciidamada iyo maamulku ku garabsiiyaan intay la ekeed xaqiiqatan qeyb lixaad iyo dhihi karaan dadka ka qaateen oo had iyo jeer dadka xoogaha ama informationka laamaha amniga lasoo wadaagayo waa dhalinyaro marka ay noqoto howlgal noqotona had iyo jeer waxa lala xariirayo oo meeshu marhaya iyo meeshu gaarsan yahay meelo kaleto delivery contacts oo xiriir qabato in lasoo wacoliyahdo dadkaasa in kusoo wajahaan hala qabtoo qabato waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu had iyo jeer waa lafdhabarka koowaad ee bulshada ayagoo had iyo jeer mar walba diyaar u ah inay si neefsamiya oo dah furan ay xiriir la sameeyaan hay-adihii amniga iyo intii ku shaqo lahayd nabadgelyada
falalkii ugu dambeeyey oo amni darri iyo gobolka ka dhacay gaar ahaan degmada cabuud waaq waxaa geysanaya dhalinyaro dhalinyaradu way kala duwan tahay nuucyo badanay leedahay dhalinyarada dhibaatooyinka falalka amni darriyaa geystaa ma wacyigelisaan kulamo ma u qabataan si ay uga baaqsadaan falalka dhibaatada ku ah bulshada waxaa jirtay doorkaato dhalinyaraaskaata ay qabanqaabinayeen oo ay muddo dheer ka shaqeynayeen ilaa ay gaareen heer inta wacyigelintii bulshada dhexeedaha ay ka tagaan inay istiikaro intay daabacaan ay kusoo sawiraan qorigii iyo qamrigii iyo wax kastoo hazard ah oo saameyn ku leeyahay nabadgelyada inay ku dhejiyaan derbiyada iyo goobaha sandarka bulshada isku imaato taasoo ay kaga waciyaan in maandooriyaha uu yahay cilada koowaad oo keenaysa in dhalinyarada ay ku dhiiradaan inay fal amdara sameeyaan ama qayb qaataan kadibna ay la wadaagaan dhahan waxyaabaha noocaas oo kaleto in rid inta la saaro balaas ah oo ay leeyihiin kaga digayaan fariimo wacyigelin noocaas intay bixiyaan inay goobihii bulshada isku imaanayay iyo meheladihii ay ku dhejinahayaan kadibna sidoo kaleto ilaacadaha inta tagaan warbaahinta loo qaaqaato ay dhahayaan fariintii wacyigelinta ay ka bixinayaan oo in waalidka iyo bulshaduba ay ka qayb qaataan inay ilmaha samata bixiyaan ka badbaadiyaan dhibaatooyinka iyo waxyaabaha maandooryahay ay ku sugan yihiin oo u sababaya inuu qofkii faldambiyeed geysto maxaa marka laga faa'iiday oo kulamada kasoo baxay xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa horta bulshadu mar walba awareness iskaga baahan yihiin iyo wacyigelinta in la joogto ay ku fiican yihiin haddaba dee halbeeg aan dhihi karno ilaa xadu antaas la eegay waa ka qabsamay ma jirto laakiin waxaan dareemayna mar walba ka dambeysa inay dadkii ay waalidiinta ku dhiiranayaan ubadkoodii markii ay maandooriyii ku arkaan qaarkood in dhaqan celin la sameeyo qaar lasoo xiro qaar dadka inta meelo kale loo sii qaado bal weli qaarkood weli kusii jiraan falalkii ay qayb ka seexan hadda sida shalka u dambeeya ka muuqanaysa in dhalinyaro badan ay kiisaska ku jiraan saas ay waxaan rajeynaa insha allah inaan laga harin oo waxa weeye lagu sii dhiirado lana wacyigeliyo waalidka iyo ubadka intaba oo fariinta ay wada gaarto dulahay wada shaqaynta dhalinyarada iyo maamulka degmada intee lagu qiyaasi karaa
horta maamulka iktisaaba dhalinyaro ah oo taas hadii aan kusoo qaato guddoomiyaha dhalinyarada dadka amniga iyo nabadgelyada iyo agaasinka magacaabana wada dhalinyaro bisha waxaa dhihi karnaa dhalinyaradii muddo dheer ama tobanka sano u dambeysaba ka shaqeynaysay arrimaha nabadgelyada inay ugu badan yihiin dadka ku jira hadda maamulka maadaama generationkii dhalinyarada ahaa ee hadda iyaga maamulka ka tirsan yihiin waxaan is leenahay waa iskaga sii dhow yihiin maamulada horta iyo dhalinyarada hadda joogta iyo dhalinyarada talada dalka haya ama deegaanka haya oo maamula marka waxaan dhihi karnaa communicationkooda waa fiican yihin ugu dambeyntii maxaa isbedel ah oo dhalinyarada dadaalada ay wadaan oo laga dareemi karaa degmada cabud waaq haddii ay noqon lahayd dhinaca amniga wada shaqeyntii bulshada iyo maamulka adeegyadii horumarineed oo ay dhalinyaradu door ku lahaayeen maxaa laga dareemi karaa degmada oo kaalin mugla ay ka qaateen dhalinyarada
waxaan dhihi karnaa horta doorka hadda aan dul seekarno oon iftiiminayo waa dhankaas amniga iyo sidoo kale in ay dhalinyaradu mar walba ay yihiin cidda ka dhidiida haddii ay falal amni darro uu deegaankan lasoo gudbanaado intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii dhallinyarada ee idaacadda v o eda toddobaadkan anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinaya gaalkacyo intaynu mar kale barnaamij midkan la mida ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a midowda yurub ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay tallaabooyin ganacsi oo aargudasho ah iyagoo soo rogay cashuuro cusub oo lagu kordhinayo badeecadaha warshadaha iyo wax soo saarka beeraleyda maraykanka tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii arbacada maanta ah maamulka maraykanka uu soo rogay cashuuro cusub oo boqolkiiba shan iyo labaatan dhammaan biraha iyo alumuniumka la keeno maraykanka taas oo soo afjartay habkii markii hore cashuuraha looga dhaafi jiray dalalka xulfada la'ah maraykanka caasha ibraahim aadan ayaa arrimahan kala sheekaysatay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo soo akhriyey
maraykanku waxa uu ka dhawaajiyey in dalalka saaxiibada ay yihiin u badan midowda yurub ay ku soo rogayaan canshuuro shan iyo labaatan boqolkiiba ah oo ah dhammaan biraha iyo sidoo kale aluminiumka wadamadaasi laga keeno wadamada ay arintani qusayso oo dabcan markii horena heli jiray in canshuuraha laga dhaafo waxaa ka mid ah australia brazil britain canada jaban mexico south korea midowda yurub iyo sidoo kale argentina dhammaan arrimahan waddamadani waxaa hadda ay wajahayaan boqolkiiba badeecadaha aluminiumka ay keenayaan maraykanka madaxweynaha maraykanka oo qoraal soo qoray ayaa waxa uu sheegay in arrintan looga dan leeyahay si loo maraykanku isku filnaansho u gaaro islamarkaasina warshadaha si loogu qasbo inay maraykanka yimaadaan oo ay halkan ka sameeyaan isagoo arrintaasi ku tilmaamay mid amniga qaranka muhiim u ah islamarkaasina wax aad u badan uu maraykanku la soo dego oo badeecadahaasi ah marka aqalka cadna waxa ay sheegeen in tani ay horseedi doonto canshuurahan dheeriga lasoo rogi doono in shirkaduhu ay yimaadaan islamarkaasina dhaqaalaha maraykanku u kobco
dhinaca kale waxaad ka warantaa canshuuraha cusub ee argoosiga ah ee midowda yurub noo faahfaah iyadana midowda yurub sidii waxa ay sheegeen inay filayeen in donald trump madaxweynaha cusub ee maraykanka muddo laba bilood xafiiska jooga uu soo gudbin doono amaba soo ku soo rogi doono canshuurahan sidii uu sameeyey markii xilligiisii hore waxaana ay u diyaargaroobeen waxa ay kaga jawaabi doonaan dabcan haweeneyda ugu sarreysa ee madaxweynaha komishinka yurub ayaa waxa ay sheegtay in midowga oo madax ka ah dabcan arrimahan canshuuraha siyaasaddeeda arrimaha dibaddana madax ka ah waxa ay sheegtay in ay soo rogi doonaan canshuuro bilaaban doona bisha dambe abril bilyan u dhigma wax soo saarkii ay ka keensan jireen maraykanka waxyaabaha ugu badan caasho haddii aan xuso aysan iyagu ku koobnaan doonin qalabka electroniga ama aan iraahday qalabka biraha iyo aluminiumka aysan ku koobnaan doonin laakiin ay mootooyinka khamriga subaga loo yaqaano benet barar ee laga sameeyo lowska la shiiday sidoo kale surwaalada jiiniska iyo adeegyo kale ayay sheegeen inay beegsan doonaan bisha dambe markii la gaaro waxaa kaloo si gaara ay u sheegeen inay beegsan doonaan waxsoo saarka beeraha gaar ahaana gobolada jamhuuriga uu ku xoogan yahay sida gobolka louisiana oo kasoo jeedo gudoomiyaha aqalka wakiilada oo ah jamhuuri gobolkaasi oo beeraley badan oo digirta cadcad soo saara halkaasi ay kasoo saaraan islamarkaasina loo suuqgeeyo yurub waxay kaloo ay beegsan doonaan gobollo kale oo jamhuuriga u xagliya ama u codeeya sida gobolada alabama iyo georgia iyo gobolka virginia oo kale marka halkaasi ayay sheegeen inay aad u beegsan doonaan islamarkaasina canshuuraha kusoo rogi doonaan laakiin haweeneydaasi waxa kaloo ay ka dhawaajisay in ay u furan yihiin wadaxaajood islamarkaasina xilligan siyaasadda adduunku ay qalqal ku jirto hubantilaan ku jirto dhaqaaluhuna uu hubantilaan ku jiro loo baahan yahay inaan looga darin oo aan lagu darin canshuurahan la isweydaarsanayo ee laisaga arsanayo dhinaca kale maxamed khilaafkan dhinaca canshuuraha ah waxa uu ka dhex taagan yahay maraykanka iyo kanada sidoo kale bal iyagana xaggoo maraya khilaafka xagga canshuuraha ee labadan dal waa sida aad sheegtay tan iyo markii maamulka cusub ee maraykanku uu talada la wareegay dalalka kanada iyo mexico oo ah dalalka ugu badan ee wax soo geliya ama u soo dhoofiya maraykanka waxa ay ay ka dhex taagneed iyadoo maamulka cusub uu kusoo kordhiyey canshuuro shan iyo labaatan boqolkiiba ah mararka qaarkood uu ka noqonayay mararka qaarkood dib loo saarayay hadda waxaa ugu dambeeyey in uu canshuurihii shan iyo labaatan boqolkiiba ahaa ee saarnaa Canada uu maamulka cusub ee Mareykanka ama madaxweyne Trump uu ku hanjabay in uu konton boqolkiiba ka dhigayo waxaa taa ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha gobolka Ontario oo ah gobolka ugu weyn Canada waxaana uu sheegay in uu gobol ilaa hal dhibic shan milyan oo qof oo Mareykan ah oo dhowr gobol oo Mareykanka ku nool koronto ay ka helaan gobolkiisa uu dabcan ku soo rogi doono canshuuro u dhigma tan maraykanku uu saaray isagoo kaga argudanaya shan iyo labaatan boqolkiiba taas ayaa ka cadhaysiisay madaxweynaha maraykanka isagoo ku hanjabay in canshuuraha waxyaabaha ka imanaya kanada oo konton boqolkiiba ka dhigi doono laakiin shalay waxaa wadahadal uu dhex maray gudoomiyaha ama ra-iisul wasaaraha gobolkaasi ontario dakford ninka la yidhaahdo oo dhowaan doorasho dib ugu guulaystay iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga maraykanka waxaana ay ka wada hadleen in arrimahaasi xal laga gaaro islamarkaasina gudoomiyaha ama ra-iisul wasaaraha gobolkaasi uu dib uga noqdo inuu canshuur saaro korontada uu siiyo goboladaasi maraykanka ah maraykankuna uu ka noqon doono konton boqolkiiba canshuuraha uu ku soo rogayo canada waxaana labada dhinac ay ku ballameen in ra-iisul wasaaraha gobolkaasi uu soo booqdo washington islamarkaasina uu la hadlo maamulka maraykanka iyo dowladda cusub ee maraykankana ay ka wada hadlaan sida arrimahan loo wajihi lahaa waxaa kaloo arinta khilaafka ka mid ah in maraykanka uu weli kusii adkaysanayo madaxweynaha maraykankuna uu soo jeedinayo in canada ay noqoto konton iyo kowda gobol ama gobolka koob iyo kontonaad ee kusoo biiraya maraykanka
aad ayuu mahadsanyiinkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda maxamed bashiir oo u warramaya caashe ibraahim aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dowladda maraykanka ayaa xabsiga dhigtay maxamuud khaliil oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta kaasoo kaalin muuqata ku lahaa bannaanbaxyadii ka dhanka ahaa israa'iil ee lagu qabtay jaamacadda colombiya wariyaha v o eda aaron renin ayaa warbixintan inooga soo diray xarunta jaamacadda ee magaalada new york xarigga iyo suurtagalnimada musaafurinta maxamuud khaliil oo ah arday hore oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha falastiiniyiinta ayaa dhaliyey dood kulul waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa xaqiijisay in la xiray khaliil maalintii sabtidii iyagoo ku eedeeyey inuu hogaaminayay dhaqdhaqaaqyo la jaan qaadaya xamaas oo ah urur loo aqoonsaday argagixiso sida ay dowladda maraykanku sheegtay maamulka madaxweyne trump ayaa difaacay go'aankan iyagoo sheegay in lagu dhaqangelinayo amar madaxweyne oo mamnuucaya nacaybka yuhuudda looguna tala galay in lagu sugo badqabka ardayda yuhuudda iyo amniga jaamacadda aragtida dadka jaamacadda colombiya ayaa kala qaybsan
Um, but it's, uh, it was a worry of mine when I came to uh, Colombia of how I'd be treated as an Israeli student.
Anigu waxaan ahay arday shisheeye oo ka yimid Israa'iil. Waxaan dareemayaa walaac markii aanay aan imanayay Colombia. Anigoo ka baqanayay sida layla dhaqmi doono, anigoo ah arday Israa'iili ah oo Yuhuudi ah. waxaan arkaa u arkaa tani inay tahay tallaabadii ugu horreysay ee ay dowladda maraykanku qaadayso si ay ugu sheegto jaamacadda colombia in arrintan la joojiyo waxaan aaminsanahay inay tani abuurayso xaalad aan hubanti ahayn oo jaamacadaha ka dhex jirta waxayna leedahay saameyn cabsi leh dadku waxa ay ka baqanayaan waxa ay ku qorayaan iimeyladooda waxyaabaha ay baranayaan iyo xitaa doodaha ka dhacaya fasalada iyaga oo marlabaad ka fiirsanaya waxa ay dhahayaan dadka taageersan tallaabada dowladda maraykanka ayaa ku doodaya in ay muhiim u tahay la dagaalanka korarka nacaybka ka dhanka ah yuhuudda ayna laga maarmaan u tahay sugidda badqabka ardayda oo dhan sida uu tilmaamayo liil lobetsof oo ah khabiir ka tirsan xarunta hudson institute I certainly applaud uh, these actions by the Trump administration and I'm grateful for them after more than a year waan bogaadinayaa tallaabadan ay qaaday dowladda Trump waanan uga mahad celinayaa kadib muddo ka badan sanad oo ay socdeen handadaad iyo rabshado ka dhan ah yuhuudda oo ka dhacay jaamacadaha iyo waddooyinka ugu dambayn xukuumadda ayaa la timid go'aan adag oo lagu ilaalinayo sharciga laguna caddaynayo in qof kasta oo ajnebi ah oo taageera argagixisada aanu boos ku lahayn maraykanka dibadbaxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay jaamacadda colombiya ayaa muujiyey dareenka sii kordhaya ee ku saabsan in xeeladaha ay adeegsanayso xukuumaddu ay halis ku noqon karaan xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadda hadalka sida uu sheegayo rabi bara elman oo ka tirsan xarunta jaamacadda fordham university I think that the, uh, the silencing of voices of protest of the Gaza war and of Israel's policies.
waxaan aaminsanahay in la aamusiiyo codadka ka dhiidhinaya dagaalka khaza iyo siyaasadaha israa'iil iyadoo la adeegsanayo magaca sugidda badqabka yuhuudda ay tahay khalad aad u weyn oo la doonayo in lagu xakameeyo xorriyadda hadalka guud ahaan donald liberman oo ah iyaduna agaasimaha fulinta ee magaalada new york u qaabilsan xorriyadda iyo arrimaha hadalka ayaa iyaduna ka hadashay arrintan Our message to the Trump administration is that we will not be silenced. The First Amendment is still alive and well in the fariinteena United ku States.
socda xukuumadda trump waa lama aamusiin doono dadka dastuurka maraykanku weli waa uu shaqaynaya xuquuqda xorriyadda hadalku waa ay jirtaa dadka haysta green cardka sida muwaadiniinta kale ee maraykanka waxay xaq u leeyihiin inay hadlaan lama xidhi karo lama xanibi karo lamana musaafurin karo keliya sababo la xidhiidha in madaxweynuhu uusan la dhacsanayn aragtidooda dhanka kale qaar ka mid a siyaasiyiinta maraykanka ayaa si buuxda u taageeray mowqifka adag ee xukuumaddu ka qaadatay amniga jaamacadaha sida uu sheegayo afhayeenka aqalka hoose ee wakiilada maraykanka mike johnson If you are on a student visa and you're in America and you're an aspiring young terrorist who wants to prey upon your Jewish classmates, you're going home.
haddii aad tahay arday haysta fiisaha waxbarasho oo aad joogto maraykanka islamarkaana aad tahay qof xagjir ah oo damacsan in uu weeraro ardayda yuhuudda waxaa lagugu celinayaa dalkaagii dadka maraykanka ah waa ay fahmayaan arrintan wayna taageersan yihiin waanan ku faraxsanahay in aan haysanno madaxweyne ku filan oo awood u leh inuu sharciga meel saaro iyada oo rafcaanada sharci ee laga qaatay amarka madaxweynaha ay soconayaan natiijada kiiskan ayaa go'aamin karta sida dowladda maraykanka iyo jaamacadaha u dheeli tiri doonaan badqabka ardayda iyo ilaalinta xorriyadda hadalka iyo madax bannaanida waxbarasho halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e markanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya cabdicasiis axmed barrow
soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa laba marxaladood oo isku qoofilan oo mid kasta ahi ay doonayso in si gaar ah ay uga samata baxdo mar waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo dhinacyada hubaysan ee ka soo horjeeda gaar ahaan kooxda al-shabaab oo dagaallo adag lagula jiro koonfurta iyo bartamaha dalka dhinaca kale waxaa ka taagan khilaaf siyaasi ah oo arrimaha daaqiliga ah la xidhiidha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee muqdisho saldhiggeedu yahay waxaa hadda u dhexeeya khilaaf xooggan dhammaan arrimahaasi waxaa tibiya warbaahinta iyagoo ka sameeyo aragtiyada dadka iyo weliba taxliilinta waxyaabaha markaasi taagan hase yeeshee waxaa jira dooda iska soo horjeeda oo soo baxaya oo la xidhiidha in qaar ka mid a siyaasiyiinta afkaarahooda ay dhinacyada ku weerarayaan ay warbaahinta dhex mariyaan halkaasi oo ay ka imaanayso mas-uuliyad darro isku dheelitir xagga afkaaraha iyo wararka ah uusan ka jirin dood kale oo warbaahinta ka imaanaysa qaar ayaa jirta oo odhanaysa in arrimaha la xidhiidha xaqiijinta waxyaabaha siyaasiyiintu ay sheegayaan ay marka hore ay muhiim tahay in ay qaataan cidda sheegaysa laakiin warbaahintu ay doorka ay bixinaysa ay tahay u adeegidda dadka iyo weliba baahinta wararkaasi muhiimka ah haddaba sideebaa arrimahaasi looga taxadiri karaa iyadoo la ilaalinayo mas-uuliyadda warbaahineed ee dalka iyo weliba in laga hortago wararka been abuurka ah dooda gaaban ee maanta ayaan qodobkaasi ku eegayaa waxaa igala qayb galaya cabdilmaajid cabdiraxmaan oo ka tirsan raadiyaha iyo telefishinka hiiraan weyn iyo cabdulqaadir abuukar cali oo isna ka tirsan telefishinka r t n ee muqdisho ee labadiinaba kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee v o a waxaan ku hormarayaa cabdulqaadir abuukar cali ee mas-uuliyadda warbaahintu ay ku eegaan ilaalinta wararka been abuurka ah iyagoo xitaa mas-uuliyiin waraysan kara door intee leeg ayaa lagu bixiyaa
n aada baad u mahadsan tahay barow adiga iyo bahda v o a waan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed n marka xigtaa doorka saxaafaddu ay ka qaataan brobagandada markii la yidhaahdo iyo xaaladaha markaa taagan qaabka loo wajahayo horta mas-uuliyad darada ugu weyn waxaa qaadanayaa wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya oo aanan lahayn jihayn ay saxaafaddu ku jihaynayso iyo sharciyo adag oo warbaahinta ay markaasi marsiinayso midda xigta wariyaasha dabcan waxaad arkaysaa in la siyaasadeynayo dagaalka ama in dadkii meelaha ay kasoo warami lahaayeen xogtii looga baahnaa in dad qaar lagu magacaabayo dagaalku qaran weeye mid qaran weeye in beel laga dhigayo oo la- oo la leeyahay beel hebel baa mees- meesha qabsatay dowladdii oo idin la dafirayo marka anuu ahaan waxaan mas-uuliyad darada ugu weyni aan saarayaa wasaaradda warfaafinta oo aanay shuruuc adag u sameynin miyaanay eh, wariyaha qudhiisa iyo hay-adda warbaahinta uu ka shaqaynayo aysan mas-uuliyad darrada lahayn maadaama iyagu ay mas-uuliyad ka saarantaha waxay dadku u tabinayaan
waa ka saaran tahay haa warbaahintu maadaama local ay tahay mar walba warbaahintu waxaa hagtaa midii warfaafintay dhammayd haddii warfaafintu ay sharci adag u dejiso kuma dhiiranayso midda localka ah ee midda gaarka ah aan ka hadlaya kuma dhiiranayso wararka qaar inay sheegaan Eh, cabdi maajid mas-uuliyad darra ma jirtaa Een, aniga ma aaminsana inay mas-uuliyad darre ay jirto sababtoo ah een, eh, markii hadda dagaaladoo kale meel ay ka dhacaan oo kale waxaa jirto in wasaaradda warfaafinta ay samaynayso oo kale in wariyaashii oo kale intay u yeerto shir jaraa'id ama war-saxaafadeed ay qabanayso taasoo la micno ah marka waxa dagaalada halkaas ama gobol gobolkaas ka dhacaya dagaaladaas ka dhacayo in warbaahintu ay iyadu lafdhabar u tahay inay iyadu tubiso taa beddelkeedana marka warbaahintu iyada ayaa marka ugu horeysa ah isha laga helayo wararka taasoo ah marka in mar kasta ay la falgasho wasaaraddii wasaaraddiina marka haddii ay usoo gudbiso marka een, eh, wariyaasha usoo gudbiso lama dhihi karo mas-uuliyad darro lama dhihi karo sababtoo ah waxaana mas-uuliyad darro loo dhihi karin wasaaraddii warfaafinta ahayd dhan in wariyaasha intay meel keento shir jaraa'id u qabanayso oo xitaa wariyaasha ay su-aalo weydiinayaan wasiirka markaas shir- shirka jaraa'id qabanaya ama wasiir ku-xigeenka ama wasiirka warfaafinta marka wax mas-uuliyad darra oo aan is- aan isdhihi kara ma jirto Eh, xagga eh, baahinta wararka oo kale in dagaalka marka laga hadlayo la sameeyo qof gaara in la fokusgareeyo la yidhaahdo waa geesi eh, jihadii dagaalka la qaldo eh, la abuuro kala shaki dhexda ah waxaa leeyahay warbaahinta arrintaas sabab u ah taa miyaana mas-uuliyad darra ahayn Een, waa mahadsan tahay birow inta badan horta warbaahinadu waa ay tebiyaan laakiin waxyaabaha ay tebinayaan xigasho u sameeyaan xigashay leeyihiin Een, masalan dagaal hebel baa meel ka dhacay halkaas buu dagaal ka dhacay markaas waxaa lala xiriiraya ama warbaahintu ay la xiriiraysaa qofka sargaalkaasi hogaaminaya dagaalka taasna lama dhihi karo waa mas-uuliyad darro lama dhihi karo waayo haddii wariyaha uusan xigasho samaynin ama meeshaas waxa ka dhacaya uusan xigasho uusan kasoo samaynin een, eh, wariyuhu dee mas-uuliyaddaas isagaa qaadanaya laakiin markuu sameeyo xigasho oo meeshaasi uu dagaal uu ka dhacay uu sargaalkaas u wareysto ama qof ama qof ka mid a oo goobjoog ka ah meeshaas u wareysto dee warkaas wuxuu noqonaya war caadiya oo mas-uuliyad darro aanan ahayn Eh, eh, waxaan u imaanayaa dhinaca cabdulqaadir abuukar cali marka laga hadlayo warbaahinta adduunka britain ay ku jirta eh, tartan xoog laha ka dhexeeya tusaale waxaan usoo qaadan karnaa warbaahinta gobolka ku yaala kenya oo kale aaday u loolamaan xagga wararka haddana dayacaad ma jirto oo wixii oo saxa ayaa la wada sheegaa maxaa keenaya in warbaahinta soomaalida daawashaduun ay ka fikiraan oo mas-uuliyaddii la dayo
Een, mid laba mid waa keenaysaa waa midda koowaade waa dayan kuu sheegayba oo inaanay sharci adag jirin oo saxaafaddii kontroolaya midda xigtahay waxa weeye saxaafaddanadii ama wariyaashanadii dadka localka ah ee gudaha uga shaqeynaya warbaahinta ma tafatiraan ama waxaad arkaysaa wariyuhu inuu isagu isku yahay wariye uu yahay tafatire wax walba isagu isku yahay haddii warkan cidda aa kasoo xiganaysid yaa weeye war saxaansihiisu ilaa iyo xaggee ayay gaaraysaa dhammaan haddaa fiirisid warkaa markaa waa la qaadan karaa soomaaliya weligeed kama aysan dhicin ama hadday dhacdose waa qof dan gaara laga leeyahay qof maxkamad insultoisajiri leeyahay warkan aad sheegtay xagee ka keentay ma aysan dhicin hadday dhacdose waa dad dana gaara ay dowladda ka leedahay oo aanay wax saxa loo soo marsiinin laakiin bilkulli waxaan eedda saarayaa dadka localka iska leh oo aanay tafatir badan warkii marsiinin iyo haddaanay tafatir badan la marsiinin oo warkii uu soo baxo cid ka daba tagtaa oo aanay jirin oo dowladeed oo nidaam guud oo wadankii xadidaya jira
Eh, cabdi maajid eh, dhinaca mas-uuliyiinta la wareysta qudhooda eh, wararka ay sheegayaan ayaa u baahan in la xaqiijiyo xogta dadka ay u tabinayaan oo dhex maraysa warbaahinta ma eegtaan mas-uuliyiinta waxay idiin sheegeen inay sax yihiin iyo inaysan sax ahayn mararka qaar Ee, waa mahadsan tahay birow een, marka uu mas-uul sheegayo warkaasi een, meesha tusaale ahaan wuxuu ka hadlayaa mas-uulkani dagaal buu ka hadlayaa meel ka dhacay ama siyaasadda oo ama- ama siyaasadoo kale yes marka siyaasaddaas marka horta uu ka hadlayo horta ma jirtaa waa inay jirto horta waa raadinaa marka tusaale ahaan siyaasi baa hadlaya waxaan leenahay marka hore intaanan waraysiga bilaabin horta arrintaasi ma jirtaa waa xaqiijinanaa markaa xaqiijino oo arrintaasi ay noqoto mid xaqiiqo ah kadib aan waraysiga aan ka qaadanaa sida saaxiibkii hadda uu sheegay uu dhahay tafaftir ma lahan horta warbaahin aan tafaftir lahayn ma jirto warbaahin walba waxay leedahay tafaftir hadduu meel ay wax ka dhacaan qofka soo xiganaya ama qofka warkaas sheegaya inuu meel iska soo istaago uu sheegi kara ma jirto waa inay tafaftir marka tafaftir martaa maamulka ugu sarreeya ee martaa kadibna uu wariyihii uu ku dhaqaaqa inuu warkaas tibiyo wax tafaftir la-aana inta qof meel iska soo istaago uu iska hadlayo inaysan jirin aan aaminsana anigu
dad fara badan oo soomaaliya ayaa warbaahinta ku xiran warbaahintana waa awoodda afraad ee dal leeyahay marka la fiiriyo sida dunida ay ka tahay soomaaliyaba intaba sidee warbaahinta soomaalida ay u noqon kartaa mid tayale wararka been abuurka ahana loo ilaalin karaa mas-uuliyaddii warbaahinta ee u baahneydna loo qaadan karaa waxaan ku bilaabaya cabdulqaadir
marka koowaad in saxaafadda gudaha dadka ka shaqeynaya ee soomaaliyan ka hadlayna innaga saxaafadeena in wariyaasha aanay cid walba wariye laga dhigin oo cidda wariye noqonaysa ay la fiiriyo markii warinimadiis la hubiyo la siiyo haddii qofka wariyuhu uu ogyahay waxaan hadduu baahiyo dhibka ay leedahay ama waxa ay qaadanayso hadduu ogyahay kuma dhiiradeen dabcan marka waxaan leeyahay hala sameeyo wariyaasha ha loo sameeyo imtixaana laga qaado hala hala qiimeeyo aqoontiisa dhibta ugu weyn waxay taagan tahay waxaad arkaysaa saxaafadda hadda inta badan aan ku aragnay qof wariyaah haddaa weydiisid aqoontiisi dambe ama backgroundkiisi dambe aanay saxaafadba meel kasoo gelaynin ama engineerin uu bartay ama combyuter uu bartay laakiin xoogsi ay ka tahay qaarkood ayaa la yidhaahdaaba waxbarashada asaasiga ma marin xitaa ma marin wariyaasha dabcan inaga wixii waa ku wada jirnaa waanu iswada naqaanaa haddii la fiiriyo inta haddii la tiriyo inta xoogsatada iyo inta hibooleyda ay wax bartay in yarunbaa soo haraysa marka waxaan leeyahay dadkii haloo tababaro waxay qabanayaan marka hore laga jeekaray
waa mahadsan tahay birow horta way jiraan saxafiyiin mar walba la tababaro way jiraan oo hadda ma dhihi karo saxafi ama qof weriye ah oo aan tababarnayn ama xaaladii markaas dalka ka taagnan aanan u tababarnayn horta ma jiro maxaa yeelay maalin kasta waxaa la qabtaa seminaaro waxaa la qabtaa tababaro ku saabsan saxaafadda xitaa hadda wararkan hadda been abuurka ah mararka qaar saxaafaddu dee inta badan waxyaaba xaqiiqay tubisaa tusaaleahaan waxaa arkaysaa waxyaabo wariyuhu markuu la kulmo ama uu arko tusaaleahaan deegaankiisaoo kale wariyahan uu joogo inuu dad ka waco dhaho war xaaladdaas ma jirtaa haa kadib tafaftirkii wixii la soo marka daadswaay marka aysan mar kasta ay saxaafaddu ay u yar tahay in warkaasi ay borbogaandiso sababtoo ah wariyuhu mar kasta waxaa u tababaran yahay inuu ilaaliyo sumcaddiisa hadduusan asiga warkaasi uu haddii tusaale ahaan warkaasi uu war qalad noqdo ama war oo feega u noqoto hadhow asiga ayuu kusoo noqonaysaa marka taas awgeeda marka wuxuu mar walba leeyahay wariyuhu inuu sameeyo sumcad noloshiisa iyo xagga xirfadiisa uu ku horumarin karo cabdimaajid cabdiraxmaan iyo cabdulqaadir abuukar cali labadaba aad ayay u mahadsan yihiin doodii gaabnayd ee idaacadda v o a ayay ka qayb qaadanayeen anigoo cabdulcasiis barrow oo muqdisho joogana waan idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markadegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana idinku wadanaysadna mid ka mida qasaa'idkan idinku talagalnay qasaadiskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan ay kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanay